galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab axada bisha oktoobarna waa siddeed sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabana lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona jacfar kuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwac
qodobada ah aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida madaxda maamul goboleedyada ah oo haatan gaaray magaalada kismaayo oo lagu wado inuu shir uga furmo
marka horeebta shirkaan insha allahu tacaalaa anu waayahan dadna soo dhoweyn karee muujubana noo bilowday iyo waxweyne khayra lahasiiya buu rajo fiicanahay shirkaana ilaahay ha nooga dhigo mid khayr iyo nabad iyo heshiiskeena dhib badan ayaa jira
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan sababaha keenay dibudhaca shirkii qaran ee dibu eegista dastuurka
qabashadiisa aniga shir in la qabtay ma diidani laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga waxay ahayd inaanan qayb ka ahayn shirkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay shir looga hadlayo dibu eegidda iyo hirgelinta dastuurka annaguna dee qayb kama aanan ahayn waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada puntland oo sheegay inay qabteen doon sharci darro uga kalluumaysanaysay xeebaha soomaaliya xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qaraxyo ayaa ka dhacaya goob gaaska dabiiciga ah oo ku taalla magaalada akra ee caasimadda dalka gaana sabtidii taasi oo keentay inuu kaco dab xooggan oo sababay in dadkii deegaanku ay ka cararaan halkaasi sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi ma jiro wax la xidhiidha khasaare nafeed inkastoo wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa kojo abonga nakoruma oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta dalkaasi ay sheegtay in ay dad ku dhinteen halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo aanu xusin tiro cayiman oo la xidhiidha dadka wax ku noqday billy anaglet oo ah afhayeen u hadlay waaxda debdemiska ee dalka gaana ayaa wakaaladda wararka faransiiska ee a f p u sheegay in booyad gaaska dabiiciga ah u siday meel kaalin ah ay sababtay qaraxaasi
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sabtidii shalay booqday magaalada las vegas si uu u muujiyo iskaashiga ay la samaynayaan dadka deegaanka iyo weliba dadka goobtaasi soo booqday kadib rasaastii amaba toogashadii ka dhacday maalintii axaddii waqti ay socotay bandhig muusig oo lagu qabtay halkaasi taasoo keentay in ku dhowaada siddeed iyo konton qof ay goobtaasi ku dhintaan isagoo ay dhinac socotay haweenaydiisa karen bens ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay goob lagu xusayo dadkii waxyeelladu ay ka soo gaadhay weerarkaasi taasoo ahaa kii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee maraykanka dhaca waan idinla jirna ayaa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku dadkii isugu soo baxay waxaan nahay vegas soo xoogan isaga oo ula jeeday hadalkaasi amaba u sheegay dadkii bulshada ee magaaladaasi ku dhaqnaa waxaa kaloo madaxweyne ku-xigeenku maraykanku ammaanay saraakiisha booliska iyo kooxaha gurmadka deg dega ah ee ku carareen markii dhibaatadu ay goobtaasi ka dhacday
duufaanta nayd ayaa xilli hore oo axaddan maanta ah mar kale ka bilaabantay meel u dhow gobolka missisibi ee dalkan maraykanka saacado ka hor ayay duufaantani gaadhay meel aan waxba ka fogeyn dacalka hore ee webiga missisibi oo ku yaalla koonfur bari xeebta luusiyaana xarunta dhexe ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta nayd ay ugu badnaan wadato dabayl jaraysa boqol iyo afartan kilomitir saacaddiiba kuwa wax saadaaliyana waxa ay sheegeen in la filayo inay si dhaqso ah ay u daciifto marka ay dhanka bari u sii dhowaato nayd ayaa isniinta missisibi uga gudbaysa koonfurta dooxada tennessee sidaa ay sheegeen xarunta duufaanta mas-uuliyiinteeda
dadka reer catalonia ayaa maanta isugu soo baxay magaalada barcelona si ay uga dibadbaxaan gobolka catalonia ee doonaya in uu ka go'o sbain inteeda kale isu soo baxan ayaa yimi toddobaad kadib markii afti la qaaday ay dadka catalonia ay si weyn ugu codeeyeen inay ka madax bannaanaadaan dalkaasi codbixintaasoo xukuumadda madridna ay sharci darro u aragtay ayaa boqolkiiba sagaashan dadku ay u codeeyeen inay sbain ka go'aan hase yeeshee isu soo baxa xilligii codbixinta ayaa ka hooseeya kalabadh intii uu u diiwaan gashanayd inay codayso ray ururin la qaaday ayaa si xidhiidha ah u muujinaysa in badi dadka catalonia ay doorbidayaan inay sbain kasii mid ahaadaan intii ay ka guyi lahaayeen dadka soo qabanqaabiyey isu soo baxa maanta ayaa halkudhigeedu ahaa intaasi nagaga filan aan dareenkeenna wanaagsan soo ceshanno dadkan ayaa isugu yimi fagaaraha yurinkonia ee magaalada barcelona ayaa ku heesayey sbain ha noolaato
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa sheegay inay soo qabteen doonsi sharci darraa uga kalluumaysanaysay xeebaha soomaaliya oo la sheegay in laga leeyahay dalka iiraan kadib howlgal ay ciidamadu sameeyeen wariyahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa howlgalkan waxa ay ka waraysatay korneyl maxamed cabdi xaashi oo ah taliyaha ciidamada dekedda boosaaso arrintaas warbixin yaroo kooban haddaan kaa siiyo lixdii bisha oktoobar ayaa ciidan ilaalada ahaa xeebaha oo boliiska puntland ka tirsan qaybta gobolka bari khaasatan cutubka ku howlanaa ilaalada xeebaha iyo iyo iyo badda waxay la kulmeen oo laba dooniyood watay waxay la kulmeen doonyo sharci darra ah oo eeraan ah oo si sharci darraa kusoo galay biyaha puntland oo ka kalluumaysanaya raasiga raasi xaafoon halkaas ciidanku markay ay isku dayeen doonyaha inay joojiyaan oo sharci ahaantooda ay hubiyaan doonyahaas way carareen way baxsadeen kabacdi cayrisi ay sameeyeen ciidanka ay sameeyeen doonyihii mid waxa usoo gorsheeya inay mid qabtaan doontaas dalka iran baa laga leeyahay laba beri ka hor ayay sheegteen inay biyaha soo galeen oo ka shaqaysanayeen si sharci darraa uga soo shaqaysanayeen waxaa saaran kalluun laba tan ah qabashadaas ciidamadu ay qabanayeen doonta markii ay baxsanaysay khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday ninkii naqudaha ahaa oo doonta la carabayey inuu ku dhinto rasaas lagu joojinayey dhaawac fududna nin baxaaridii kamid ah uu kusoo gaaro intaa kabacdi ciidamadu gacantay ku dhigeen doontii si buuxda waxayna usoo kaxeeyeen dekeda boosaaso shar galab ay soo gaarsiiyeen labadii duurnimo markay ahayd waxaad ii sheegtay doonta in naakuudaheedii uu dhintay baxrida mid ka midana uu dhaawac yahay imiso ayaa saaran baxri doontaa guud ahaan waxaa saaraa sideed iyo toban qof sideed iyo tobankaa qof laba naaquude ayaa ku jiray oo naaquudo ka doonyaha kalluumaysiga inta badan waxaa lagu talagalaa in la saaro sikid naaquude in loo saaro naaquudo labaad in loo saaro macnihii sideed iyo tobankaa qof baa guud ahaan saaraa sideed iyo tobankii qof qof waa dhintay qofna waa dhaawac lix iyo tobanna way bad qabaan oo waa caafimaada way saaran yihiin xaggee ku sugan tahay doontii hadda lasoo qabtay meydkiisa xaggee la geeyey doontii waxay ku sugan tahay dekeda boosaaso meydkiina tallaagada doonta ayuu ku jiraa sida sharcigu yahayna ciidamadu wixii ay soo qabtaan waxaa loo gudbiyaa hay-adaha garsoorka isla markii la keenayba silsiyoonaha ama telegramka warka waa laga diray sida caadiga ahayd waxaa laga diray oo kale sharci ahaan sida sharcigu qabo xeraalyaha in loo gudbiyo dalka dacwadda iyo rimoodka iyo eedaynta doontii wax oo dhan intaasoo dhan waan dedejinay saaka subaxnimada u gudbinay xeeraalyaha gobolka bari iyo garsoorayaal ka socda maxkamadda darajada koowaad ayaa halkaa ugu yimi saakay kadibna eedayntii iyo kiiskii ayay si buuxda ula wareegeen waxaan filayaa markaa xabiistana in xabsiga loo gudbin doono wixii sharciga uu ka qabana maxkamaddu ay go-aan kasoo saari doonto haddii aan lahayn ma la xidhiideen dowladda iiraan oo kale maadaama dhibaata soo gaadhay qaar ka mid a dadkii doonta saaraa doontina aa gacanta ku dhigteen wax xidhiira oo oo puntland la samaysay ma jirtaa maadaama meeshii dhimasho ay timi annagu saraakiil ciidan baanu nahay laga yaabee dowladda puntland inay la xiriiri karaan waa wax- waa wax dhici kara laakiin anigu kolley intaan ogahay ma oga xiriir ma garanaysaa ka yimi anaguna saraakiil ciidan baa nahay waa laga yaabaa dee madaxweynaha iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada waa laga yaabaa laakiin ilaa anigu waxaan ogahay kolle ma jirto waxaad ii sheegtay ciidamo boolis ah oo eh, gobolka bari ka tirsan inay xeebaha ilaaliyaan ma markii ugu horreysay ee doon kalluumaysi sharci darro ah ay soo qabtaanba oo ay waxyeelo gaarto marar badan ayay ciidamadu ku guulaysteen dunuubta ka dhacda badda inay gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala duwan inta badan laakiin may dhici jirin khasaaro ka dhacda laakiin way badan yihiin kiisaska gacanta lagu soo dhigay oo sharci darrada ah ama ha noqoto dad sharci darro ku dhoofaya ama ha noqoto hub sharci darro ah ama ha noqoto gaadiid sharci darro ku kalluumaysanaya sida kuwaan oo kale yacni way badan tahay kiisaska noocaasa oo ay ciidamadu ay gacantooda kusoo gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala ged doonta iyo kuriga saaranba sida sharcigu dhigaya maxkamad la saarayaa sharcigu wuxuu ka qadana waa lagu qaadaya haddii aan lahayn
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xaashi taliyaha ciidamada dekedda boosaaso waxa uu u warramayey wariyaha boosaaso inooga soo warantaa faadumo yaasiin jaamac
galab wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay dileen nin watay gaadhi dameer oo u socday magaalada waajid ili lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in gaadhi dameerkaasi ay saarnayd cunto magaalada waajid ayaa ka mida magaalooyinka ay go'doomiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab caashe ibraahim aadan ayaa dilkan ka waraysatay waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh waad mahadsan tahay caasho nin watay gaari dameer ayaa inta u dhexaysa deegaanka buurdhuxule oo ka tirsan degmada waajid iyo sidoo kale degmada waajid ee ay ku qabteen een, kooxda al-shabaab een, gaari dameerkaasi waxaa saarnaa een, raashiin ayaa saarnaa wuxuuna u waday dhinaca degmada waajid ee gobolka bokool marka een, ah, shabaabkana marka raashiinka ee, deegaanada ee, dad ay maamusho hore ay uga mamnuuceen ninkaasi waa la qabtay n waxaana lagu dilay inta u dhexaysa degmada waajid iyo deegaanka buur buurdhuxunle iyadoo eh, gaarigii gaari dameerkii saarnaa raashiinkana ay gubeen kooxda al-shabaab warkaas yaa kuu xaqiijiyey catash dadka deegaanka oo ilo kala duwan aynu ka helnay ayaa warkaasi noo xaqiijiyey sidoo kale eh, mas-uuliyiin kale oo mas-uuliyiin ka tirsan een, maamulka gobolka bakool oo ayaguna aan la xidhiir waxay ii xaqiijiyeen in een, inta u dhexaysa degmada waajid iyo deegaanka buurdhuxulle een, lagu gowracay nin eh, gaari dameer raashiin ku siday kaasi oo kusii jeeday dhinaca een, magaalada xudur ee gobolka bakool maxaa lagu kala xaqiijiyey in ninkaasi een, ciqaabta ay shabaab u geysatay in ay la xiriirtay raashinka uu waday iyo inay wax kala jireen maxaa lagu kala ogaaday in ciqaabtaasi ay ku dhacday raashin uu waday oo keliya muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa jiray een, deegaano fara badan oo dawladdu ay maamusho gaar ahaan degmooyinka dawladda ay gacanta ku hayso een, kooxda al-shabaab ayaa cunaqabateyn ku sameeyey oo wadooyinka ka xiray waxay sidoo kale ka mamnuuceen kooxda gaadiidka badeecooyinka inay galaan een, ah, deegaanadaasi inay galaan marka qof allaale qofka ay ku arkaan inuu wado een, raashiin u wado degmooyinka dawladdu ay maamusho sida een, xudur ee, waajid een, ceelberde waxay sameynayeen een, ga- ee, raashinkana waa waa la gubayey qofkii lagu arkana een, waa la dilayay marka een, ma ahan een, mid ku cusub een, deegaanadan koonfur galbeed marka een, qofka raashinka wada ee u wada deegaanadaas ay ka mamnuuceen in cunooyinka ay galaan qofkay arkaan waxaa tiri een, qofkana way dilayaan raashinkana way gubayaan een, shabaab markay falkaa samaysa kadib may dadka la hadlaan sidee lagu maqlaa codkooda muddo dhowr jeer ayay shabaabka kahor inta aysan bilaabin inay dadka dilaan oo oo raashinkana gubaan ayay n markii deegaanada ay qabsanayeen n dowladda federaalka ciidamadeeda n ay ku celceliyeen oo ay u sheegeen islamarkaana waxay markaasi e- ay sheegeen in wadooyinka deegaanadaasi ay go-on yihiin oo aysan wax gaadiid badeecooyin sida aysan soo geli karin waxaa xusid mudan in gaadiidka badeecooyinka sida n ay soo raacaan kolonyada ciidamada amisom ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed marka deegaanada qaarkoodna waxaa dhacda in gaari dameero ama dad dhabarkooda waxyaabo ay kusoo qaadaan in lagu soo geliyo haddii lagu arko qof raashiin ama badeecooyin kale sidana lagu arkana ay ay kooxda shabaab ay dilayaan kooxda laftirkeed raashiinka ay cunaan ilen waa bani aadan cunne ku nool yihiin xagguu usoo maraa iyaguna yaa u keena mar haddii raashiinka ay qabtaan maxay raashiinka u gubaan deegaano fara badan oo iyaga oo ay gacanta ku hayaan ayaa jira deegaanadaasi oo ay gacanta ku hayaan si caadi ah ayay raashiinka uu usoo galaa wuxuuna ka soo galaa magaalooyinka waaweyn ayuu kasoo galaa oo ganacsi ahaan ku xiran gobolka bocool oo kale tusaale ahaan magaalada baydhabo badeecooyin fara badan ayaa ka baxo oo deegaano iyagoo ay maamulaan gaara sidoo kale magaalada beledweyn oo gobolka hiiraana iyadana badeecooyin fara badan oo iyago magaaladaasi kasoo waxaa jira kasoo gala deegaano fara badan oo gobolka bocool ka tirsan oo kooxda al-shabaab ay maamulaan marka deegaanada ay maamulaan si caadi ayay ay usoo gaaraan gaadiidka badeecooyinka deegaanada ay maamulaan ciidamada dowladda amaba dowladda ay gacanta ku hayso shabaab waxay horey u mamnuuceen in wax gaadiida ay soo galaan islamarkaana waxaa jira deegaano fara badan oo xitaa isbeddel dhinaca maciishada quutul daruuriga uu ku yimid sababa mamnuucidda ay mamnuuceen kooxda al-shabaab
ninkii hadda aada sheegtay inay kooxdu dishay ninkii ma la gartay wuxuu ka mid ahaa dadka deegaanka degmada waagid ee gobolka bocool waxaa dadka qaar ayay xaqiijiyeen in ninkaasi uu ka mid ahaa dadka reer miyiga iyagu gaari dameerada ku shaqaysta mararka qaarkood sidan oo kale ayuu badeecooyin ama raashiin u geen jiray degmada waajid ee gobolka bocool marka maanta ayay gacanta ku dhigeen kooxda al-shabaab marka ma iyagaa meydkiisa aasay mise meeshay uga dhaqaaqeen mise dadkiisa ugu yeereen sidee wax u dhaceen markay dileen kadib markii falka dilka uu dhacay kadib eheladiisa ayaa loo sheegay kadib eheladiisa ayaa meesha ka qaatay oo aasay
waa hagaag dhegeystayaal kaasi aad buu mahadsan yahay waxau ahaa waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh waxaana uu warameeyey caashe ibraahim aadan cabdixkiinow haatana waxaa la soo gaaray xilligii aan dhegaystayaasha hawada u marin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaara zahra cabdi axmed
idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa howlaha adag ee hor yaalla waxaa ka mid a hirgelinta iyo meelmarinta dastuurka qabyada ee soomaaliya dastuurka soomaaliya ayaa waxaa wakhtigan lagu wadaa in qodobo dhowra wax ka beddel lagu sameeyo qaarkood meesha laga saaro halka qaarkoodna isbeddel lagu sameeyo qodobadaasi oo aad u tiro badan ayaa kuwooda laga xusi karo waxaa ka mid a arrimaha xuduudaha wada shaqaynta baarlamaanka sida ay noqonayso cadaaladda dalka dastuurka arrimaha xuduudaha jinsiyadaha iyo sidoo kaleeto dowladda dhinacyadeeda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shaqooyinkooda haddaba khilaafka soo kala dhex galay guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo sidoo kaleeto guddiga kale ee madaxa bannaan iyo wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa inuu wiiqo hanaankii la doonaya in dib u eegis loogu sameeyo dastuurka haddaba markii ay arrintaasi soo baxday kadib ayaa waxa aan la xiriiray wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil inkastoo markii hore uu ballan qaaday inuu barnaamijkan igala qaybgelayo ayaa haddana markii dambe ay noo suuroobi weyday inaan helno haddaba waxaa barnaamijkeenna toddobaadkan marti iigu ah oo dhegaystayaashii aniguba su'aalo nooga jawaabi doono cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ah ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi qaybdiid kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka v o e da ee idaacadda laantan afka soomaaliga wa wa waa soo dhowahay addaan umahadsan tahay waa dhowahay waa gartay ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa iyadoo axaddan loo ballansanaa in uu dhaco shirka looga wada hadlayo arrimaha dib u eegista dastuurka ayaa adiga waxa aad sheegtay in shirkaasi aan la qabanayn bal sharaxaad naga sii shirki jaraa-idaed qabatay eed arrintan uga hadashay walaal eh, marka ugu horeysa adiga iyo inta imaqlaysa waa salaamahaya Eh, marka labaad anigu en, shirka eh, qabashadiisa aniga shir in la qabtay ma diidani laakiin waxaan ka hadlayna annaga waxay ahayd inaanan qayb ka ahayn shirkaas oo lagu tilmaamay eh, inuu yahay shir eh, looga hadlayo eh, dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka ee looga hadlayo ayaa ajendadiisa laga dhigay annaguna dee qayb kama aanan ahayn mar haddii labadii guddi ee ah guddigii madaxa banaanaa ee dastuurka iyo guddigii baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la yidhaha guddiga dib u eegidda iyo la socodka hirgelinta dastuurka oo tobanka xubnood ka kooban mar haddii aysan ka qayb gelin ajendadaas shaqana ku lahayn looguna yeerin de sabab aan uga qayb galnaa ma jirto laakiin shir in cida qabsato anagu ma diidanin cid kale inay qabsato waa gartay shirkaaga jaraa-id waxaad ku sheegtay in shirkaasi uusan ahayn mid qabsoomaya wakhtigan marka haddii adinkii dowladdii dhexdeeda aad iska warqabin hadday noqoto wasaaraddii dastuurka qaabilsaneyd iyo sidoo kaleeto guddiyadii dastuurka la soconaya ama kii madaxa banaana ha noqdo ama kiina adiga aad madaxda u tahay federaalka ee baarlamaanka ka jiraba ha noqde maxay u ekaanaysaa markaasi adinkii dhexdiina xataa inaad wada soconiso ma muuqato walaal arrintaasi annaga horta marka ugu horeeya waxaani waxaa laga hadlayaa waa dastuur weeye arrintan yaa u idman yaa xaq u leh marka ugu horeysa waa labadan guddi waa labada labada guddi oo u idman horta marka ugu horeysa marka labaad wasaaraddu qayb bay ka tahay wasaaraddu waxay ku leedahay fududayn bay ku leedahay inay fududayso wixii ka soo dhammaada annaga naga soo dhammaada guddiga dib u eegidda dastuurka wixii ka soo dhammaada iyo guddiga madaxa bannaan ayaa wasaaradda wixii markaas fududayn hawsha ah markii loo baahdo qorshihiisu soo dhammaado iyo dib u eegiddiisu ayay halkaasay wasaaraddu qayb bay ku leedahay laakiin ma ahan midii ayadu garwadeenka ka noqon lahayd samayntiisa dib u eegiddiisa iyo muxuu ahaa sixiddiisa midna ayadu ma laha wasaaraddu marka shirkii ayadiioo lagu jiro oo hawshii lagu wada jiro oo ilaa madaxda sare oo qaranku lagu heshiiyey in lagu soo muxuu ahaa road map lagu lagu midaysan yahay in maaragtay saddexda wasaaradda iyo labada guddi isla sameeyaan ayaa shirkan la qabtay diyaarna uma aana ahayn waayo dadka soomaaliyeed marka loo sheegayo oo conventionka dadka noocan iyo tiradan la isku keenayo walaal waa in barnaamij laga soo shaqeeyey wixii dadka loo bandhigi lahaa oo la isku waafaqay oo baarlamaanku ansixiyey oo ay og yihiin in meesha la geeyo laakiin baarlamaankii oon shaqo ku lahayn annagii oon shaqo ku lahayn taladii madaxdu ay bixisay madaxda sare oo markii horeba ay sameeyeen marka ayaa arrintan la sameeyey lana kumana nala kumana casumin annaga marka sabab aan uga qayb galno hadda ma jirto waa yahay laakiin waad buriseen oo waad diideen waa burinay mar haddii looga hadlahayo sida aan ku aragnay dokumentiyadooda looga hadlahayo dastuurka looga hadlahayona waxa weeye waa shirkaas halkaa ka socda wuxuu hareer maray ama gees maray sharcigii u yimid dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu hareer maray marka waxaan sharci ahayna annagu wasiirku hadduu sameeyey annaga maaragtay ma ma ku raacayno mana ahan si saxa midda labaad arrimahaani waxay mudday soo socdeen haddaan kuu sii wado mudday soo wacdeen shirar noocaana oo tiro badan buu hore u qabtay ilaa dowlad goboleeda uu tegey ilaa xamar shirar badan uu ku qabtay mar walbana madaxda ugu sarreysa dalka iyo madaxda labada baarlamaanba waxay kala qayb galeen talada ah oo la ogaayeen inuu shirkan hadda joojiyo inaan shir la qaban ilaa la dhameeyo mashruucan la dhammaystiro oo ah qorshe hawleedka ee baar- ee dib u eegidda dastuurka saddexda sanood ilaa laba kun iyo labaatanka ilaa la dhameeyo qoraalkeeda iyo kharajka ku baxaya iyo cidda fulinaysa iyo cidda maalgelinaysa ilaa sidaa loo dhameeyo hadda dad looga geyn karo walaal middaa wey midda anagu ka hadlaynaa marka Waay.
waxa weeye Waa ku waa gartay.
fashilid waa fashil iyo carqalad lagu samaynayo geedi socodkii nabadda dib u heshiisiinta weeye waayahay dhegaystayaasha ayaan khadka u furayaa ee qaar ka mida wayba kusii jireenba khadka intii aan wada hadlaynay bal waa tahay ugu horreyntii walaal adigoo soo dhowaanaya n yarka muqdisho ay ku jira khadka bal magacaa ku bilow iyo su-aasha aad qabtideed weydiin lahayd guddoomiyaha guddiga dastuurka ee federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya waad mahadsan tahay zahre cabdi axmed Een, sidoo kale senatarka cabdi qeybti een, wuu mahadsan yahay anigoo kasoo hadlaya muqdisho Ah, senatarka waxaan weydiinayaa een, dastuurka federaalka soomaaliya waa guddigii ummadda soomaaliyeed oo dhan matelayey sidaa darteed wuxuu u baahan yahay een, ka faa'iideysi iyo in si tala ballaaran oo qaranka oo dhan laga wada kaxdo adigoo ah senator islamarkaana guddoomiyaha guddiga een, dastuurka waxaan weydiinayaa hal su-aal oo ah mashruuciis wuxuu dastuurku ka kooban yahay shan iyo toban cutub intaan ogahay marka ma dhammaantii baa la rabaa in la bedelo oo wax lagu koriyo mise mid cusub baa la abuuraya mise kan unba wax laga bedbedelaya waad walaalo mahadsan aad baa u mahadsantahay marka ugu horeysa waxay iskugu jiraa waxa weeye dastuurka guddigii hore baarlamaankii sagaalaad ayaa dastuurka qayb aada u weyn oo ka soo shaqeeyey Eh, qaybina qaybina waa dhiman tahay qayb waa laga soo shaqeeyey laakiin wuxuu rabaa qaybtii kale dhamaystirid buu rabaa waa qodob qodob saddexaad oo waxaa jira eh, sixitaan muxuu ahaa iyo iswaafajin qodobadii dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee qaarkood ay iska hor imaanayaan qaarkoodna sida loo qoray aysan habboonayn in la toosiyo oo si maaragtay midaysan oo aan dadka shaki gelinayn ama uusan iska hor keenayn eh, in loo sameeyo saddexdaa qaybood weeye kulli waxaasoo dhan annagu waa bilowna hadda kaliya waxay ahayd iyadoo eh, guddigii hore oo ay guddoomiyaha ka ahayd baarlamaankii sagaalaad eh, xildhibaan maryan cariif ayaa eh, nagala qayb gashay markii hadda aan bilaabay waxayna soo gaarsiisay si wixii hore loo qabtay oo baarlamaankii hore oo sagaalaad u qabtay aan loo khasaarin iyo wixii ku baxay oo kharaj iyo xoog ah waxaan go-aansanay inaan meesha ay keeneen annagu aan ka sii qaadno wixii ay noo sheegeen oo khaladaad ku jirana inaan dib u eegno waa gartay wixii u baahan in muxuuha shar- eh, qodobo cusub oo u baahan waxaa jira in la geliyo oo sharciya in u baahan oo la geliyo marka sidaas weeye eh, dastuurku
qodobada ugu muhiimsan ee haatan ee laga yaabo in meesha laga saaro ama wax ka bedelka lagu sameeyo kuwee ka mida Eh, waxyaabaha u baahan in dastuurkaani hore loogu dhaqaajiyo waxaa ka mid ah qaabka dawladda ay noqonayso dawladdu waa noocee dawladda eh, soomaaliya Eh, kow xukuumaddu airaada iyo madaxweynuhu madaxtin madaxtooyadu sidee bay noqonayaan labada baarlamaan nuuca ay noqonayaan Eh, sidee bay noqonaysaa een- een muxuu ahaa garsoorka dalku yeelanayo qodobada ugu muhiimsan oo haddan horyaal ee, waxaa ka mid noqonaya ee, awood qaybsiga sidee dowlad dowlad goboleeyadii iyo dowladda ay wax u qaybsanayaan waa kaas ayaa iyo meelo kale oo hadda aan ninkaan usoo koori karin waa gartay jinsiyadda ma ku jirtaa qodobka la xiriira waa ku jirtaa qodobada ugu muhiimsan bay tahay ee, haddana baarlamaanka horyaalkaasi sharci buu ahaa laakiin annaga weli nama soo gaarin waana soo gaari doonaa laakiin markii dastuurka la samaynayo wixii shuruuca oo baarlamaanku baasgareeyo oo ka soo gudma waxay kusoo laabanayaan ee, marka u dambayso la daalacayo dastuurka Waay.
ayay gelayaan wixii shuruuca waa tahay waa tahay dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo aan filayo inuu sweden kaga jiro walaal magacaa kusoo bilow iyo su-aal haddii aad qabto waa mahadsan tahay sahro cabdi axmed magaceygu waa mahad ajuuke waxaan kaa soo wacayaa norway mudane cabdi qaybdiid waa ku salaamayaa waxaanu ku leeyahay galab wanaagsan galabnimo axadoo wanaagsan baan ku leeyahay mudane dastuurkan wax badan buu soo jiijiitamay waxaanu ognahay inuu qabyo yahay sidoo kale waxaanu ognahay waxyaaba oo soomaalidu si hoose oo u sheeg sheegaan diinta islaamka aysan raalli ka ahayn inaysan ku jiraan ma idiin qorshaysan tahay in aad ka bedeshaan mase sidiisa in aad ku daysaan oo xantaasi ay sii socoto yaa idiin qorshaysan haddii macnaha yaraba waxyaabaha qaar macnaha haddii kaaan ka carabaabo waxaa kamid a macnaha qafka qaangaarka ah ma qaangaarnimadiisa in ay sideed iyo toban sano ay tahay waxaana qabo wadamadan heer galbeedka marka qodobadaasoo kale in aad wax ka bedeshaan qorshihiina ma ku jirtaa walaal horta waxaasi marka ugu horeysa aad iyo aad umahadsan tahay marka ugu horeysa horta suurkaani horta dhowr iyo toban sano horta banaanka wareegayo dibad joogaayo wuxuu marti u ahaa gacan dad ajnebiya iyo dalal ajnebiya iyo ayuu gacanta ugu jiray annaga guddigan markii la dhisay oo markii koowaad labada baarlamaan guddi ka kooban oo lama magacaabin guddigan waa la doortay saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xubnood baa doorto labada aqal ka kooban waxaana weeye go-aanka iyagu marka ugu horeysa dastuurkani inuu dastuur soomaaliyeed noqdo si uu dastuur soomaaliyeed u noqdona waa in dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed inay maalgelintiisa yeeshaan lagana bixiyo fargelinta shisheeye iyo mashruucan kubaryootanka ah inta uu ajnebi gacanta ugu jiro lacag loo weydiinayo oo niman ajnebiyo mashaariic hadba ay ka dhiganhayaan weligii ma dhammaanayo anigu arrintaasi guddigan anigu aan madaxda u ahay wuxuu go-aansaday inaan si madax bannaan inaan ka dhigno dastuur soomaaliyeed dowladda soomaaliyeedna oy nala ogoshahay in dastuurkii soomaali loo soo celiyo maalgelintiisana ay yeeshaan wixii aan dowladda federaalka ku awoodinna haddii shacbiga soomaalida inaan u weydiino farraysiyo ay bixiyaan laakiin mashruucan kudawarsiga ee madhamaatada ee qofkii yimaadaaba uu mashruuc ka dhex samaynayo arrintaa ayadaahi annaga mabdiiyan waa diidanahay inaan lacagtiisa cid kale u raadsano gacanta u hoorsano barkee ma dhammaanhayo waxaa usoo horay arrinta shareecada islaamka marka ugu horeysa wixii kasoo horjeeda shareecada islaamka oo qodob shareecada islaamka kasoo horjeeda haddii halkan lagu dhigo hadda waxa weeye dee anagii ma anagii marka islaamnimada iyadoo duraysaa mana dhacaysa arrintaas haddii la haydno aniga iyo inta hawsha ila wada iyo baarlamaanka soomaaliyeedba arrintaas iyadaahi annaga ma qabno aada leedahay duurka meelaha laga sheegaya annaga waxaas ma qabno annaga dad muslimaha nahay wax kasta oo ka hor imaanaya shareecada islaamka waa ka mamnuuc in la geliyo ama lagu qoro tasuurkan waa su-aal aad iyo aad loogu qanco waana ku faraxna aad baan umahadsan tahay mudane cabdi qaybdiid su-aasha kaloo labaad oo macnaha ugu dambeyso soo koob haddaad awoodid mahadow sida ugu macquulsan waa mahadsan tahay sahroy mudane qaybdiid sidee macnaha mar kastaba haddii laisku dayo in dastuurkaana qabyadiisa la dhamaystiro oo haatan aad ku dhawaaqday in qodobada qaar laga bixin oo diinta islaamka aysan raalli ka ahayn sidee loo dhamaystiri karaa maxaa yeele dhowr mar baa laisku daya in la dhamaystiro qodobada qaar laga bixiyo mar kasta dibba u dhacaya dibba maanta ugu dambeya marka goormee la dhamaystiraya goormay suurtagelaysaa walaal arrinta maanta dib u dhacahi mid wax ka xumaanaysa maanta suurka waa mid wax u wanaajinaysa sababta maxay tahay barnaamijkii dadka soomaaliyeed ma been baan sheegnaa intaan meesha tagna miyaan nidhaahnaa naguma sawira waa waxaasaan qabanin maya shaqo aan dhamaystirnayn dadka soomaaliyeed ma u geynayno waxaan rabnaa dad waxaan nahay waaweyn oo mas-uuliyad lagu aaminay loo dhaariyey ma rabno marka wax aan sax ahayn inaan ummadda soomaaliyeed ku jaawareerino iyo madaxda iyo golayaashina wakiishinina wax kastoo anagu aan qabanaynana haddaan khaldano annaga waxaan leenahay meel marjac o ah labada gole baarlamaanka ayaa annaga wuxuu noo yahay annaga oversight nagu leh annaguna midda labaad wasaaradda shirka ay qabanayso oo maanta oo cabdiraxmaan xoosh oo uu qabtay oo wasiirka arrimaha dastuurka uu qabtay yacni waxa weeye annagaa wasaaradda kule oors annagaa kule korjoogtan kulena wasaaradda wasaaradda ayaga nama xukuntee annaga ayaa shaqadeeda ku kontrooleyna marka ninkii sidaas wuxuu aan kaala hadlayo waa wax waa wax nidaamkii iyo dastuurkii laakiin wixii soo jiray oo dalkan loo bartay oo ahayd nin waliba inuu meel iska shaabadaysto adeer intaasi way intaa dareenaysan dhibaato kale ma jirto waana la saxaya insha allah
waa gartay n bal haddaan aniga dhinaca kale kaa weydiiyo waxaa jirto in e, dastuurkan uu leeyahay dhinacyo kala gedisan oo wasaaradii dastuurka oo dowladii dabcan ay u samayso ugu talagashay ah labadiina guddi ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga sidoo kaleeto federaalka ee aad adigu guddoomiyaha u tahay ee baarlamaanka dhankiisa ah iyo dabcan maamul goboleedyada oo wakiilo ayagana soo dirsado mar walba oo dib u eegis lagu sameynaya qaybtooda ay ayaguna qayb ka yihiin marka wixii hadday gacmo bataan khilaafka hadda sida muuqata idinka islama shaqaynaysaan dastuurku muhiim ayuu u yahay dowladnimadii iyo qarannimadii jiritaanka soomaaliya soo ma noqonaysa marka in waxaan ay noqdaan wuxuun isdaba jiitamo oo dastuurkan hanka laga leeyahay aan laga gaarin
walaal ma ahan annaga hadda guddigan wuxuu isdoortay oo doorashadiisa ay tahay ogos sideedeediibaa markii ugu horreysay annagoo aan guddigan laysku keenay oo labada aqal ay soo doorteen oon annaga maaragtay hawshaan naloo dhiiray ilaa muddadaasna iyo maanta inta ka dhexasana waa la shaqaynayay waxa weeye marka ma ahan wax investor waxa aad sheegaysa guddiyada dhammaan dowlad goboleedyada wasiirada federaalka arrimaha federaalka oo gobolada wasiir yani xubin kasta oo federaal sheeganaysaa waxay hoos imaanaysaa waxay la shaqaynaysaa waxay gacan siinaysaa labadan guddigan weeye guddigan baarlamaanka federaalka weeye guddiga kulli intaasoo dhani ay hoos imaanayaan marka halkaa weeye meesha la rabo in talada dadku taluu leeyahay markii tasuurkan la diyaariyo waxaa loo bandhigayaa baarlamaanka waxaa loo bandhigayaa madaxda dowladda waxaa loo bandhigayaa dowlad goboleedyada waxaa loo bandhigayaa ururada bulshada waxaa loo bandhigayaa muwaadin kasta oo soomaalihii xaq buu u leeyahay inuu ra'yigiisa iyo taladiisa la weydiiyo waa gartay marka sadbursi sideed uga maaragtay kaaftoomi kartaan ama looga baaqsan karaa in qolo ay damacdo in loo sadburiyo ama waxay rabta laga yeelo mar haddii maamul goboleedyada laftirkooda ay qayb ka noqonayaan soo isjijiid ma noqonayso wixii
maya waxaasi annagoo marka cid walba marka la dhegaysto oo cid weliba dalka la dhegaysto waxaa jiri doonaa xilli dadka soomaaliyeed oo madaxda oo dhan ama hay-adaha ama qaybaha bulshada soomaaliyeed meel bay joogaan shirweyne waxaa jiri doonaa arrintaas convention la yidhaahdo oo la hor keenayo cid walba ra'yigeedii iyo intii isku ra'yiya iyo cidda ka khilaafsan wax dhibaataa male waxaani hadda ciddii ayadoo bursiya rabtaa dee kaas anugu ka hadli maayo wuxuu macalcuna soo bixi doonee midaa waa la arki doonaa laakiin waxa weeye waxa soomaalidaa leh qofkii rabaa inuu dano dhexe ka sameeyana ama masaalix gaara oo gobol gaara inuu ka samaystana uga soo bixi mayso saan isleeyahay hadii ilahay waa tahay ugu dambeyntii hadda bal waxaad iiga warantaa arrinka la xiriira qodobka ku salaysan arrimaha waxa ay noqonayso dhinaca cadaaladda cadaaladda waxa ay ka mid tahay waxyaabaha soomaaliya maanta aad loo dhaliilayo oo dad badan ay sheegaan in cadaaladda xataa in la helo ay adag tahay meelaha qaarkood waxaa la sheegaa xataa in al-shabaab dadku ay cadaalad u doontaan si maaragtay ay ugu fuliyaan waxyaabaha ayaga ay rabaan oo dantoodu ay tahay marka bal waxaad iiga warantaa qodobka ku salaysan ee sida uu noqonayo cadaaladda qodobkaasi waa qodob noocee annaga horta weli hawshaasi hawsha marka ugu horeysa horta waxaa laga rabaa dhismada iyo qaab dhismeedka iyo maxkamadda ee dastuuriga iyo wax hawshaas oo dhani waa inay ka timaadaa wasaaradda cadaaladda iyo madaxtooyada iyo waa in horta marka hore wax la dhisaa ka bacdi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha ku shaqaleeyay ay ka soo shaqeeyaan marka waxay noqon doontaa marka annaga ugu dambeyso oo hay-adahaas ka soo shaqeeyaan oo la dhiso qaab dhismeedkii dastuuriga ahayd marka la dhiso ay dhisto madaxweynaha iyo xukuumadda markii la dhiso baarlamaankuna ansixiyo markaa weeye marka loo faahfaahinta iyo shuruucda iyo baarlamaanka halkaas waa dheerta wax maaha qof iyo labo iyo maalin iyo saacad lagu sheegi kara maaha walaal ugu dambayntii hadda su-aasha ugu dambaysa aniga ayaa ku weydiinaya goormaad rajaynaysaan in n kulan ballaaran oo shirka haatan sidii loo qaban qaabinayay shir qaran oo looga hadlayo dib u eegista dastuurka iyo wax ka beddelka qodobada kuwa n hadda muranku uu ka taagan yahay goormaad rajaynaysaan inaad isugu imaadaan oo la hirgeliyo la meel mariyo walaal marka ugu horeysa sahri ma jiraan wax muran horta la dhex yaalo iyo qodobo la isku haysta waxaan waxaan ula jeedaa macnaha qodobada la rabo in wax ka beddelka lagu sameeyo ha waxa haye weeye waa waxa weeye yacni shaqadii gu- ay lahayd ee hay-ada lahaayeen ayaa hay-ad kale oo aan shaqo ku lahayn ayaa fulinaysa intaa weeye inta la isku haya laleeyahay shaqadaani shaqadiinii ma ahan yani wasaaraddu qayb bay ku leedahay rol bay ku leedahay ma nina ma inkiri karo waa wasaaradda arrimaha dastuurka qayb weyn bay ku leedahay laakiin diyaarinta shuruucda iyo soo bandhigidda iyo baahida iyo sida wax loo kala hormarinayo hadi waxa weeye marka waxa weye hadii waxaa la yidhi eh, lugta dambe haddii lugta hore dhaafto waa jartaa hadda annaga haddaan ishorde hordayno eh, way imaanaysaa waxayna imaanaysaa markii qorshaha aan wadno oo anagu aan dhamayno ay naga dhamaato farsamada hadda la wado markay naga dhamaato oo loo bandhigo baarlamaanka eh, federaalka u bandhigno oon ay nala arkaan sidaas inaan ku wadno oo ajendada iyo qorshaha saddexda sano soconayo ay saas noola siiriyaan markaa weeye marka ayaa waxaa bilaabanaya eh, la tishayadii iyo shirarkii oo midba nuuc yahay oo mid mid intaas oo kale nuuca bulshada soomaaliyeed oo dhan haatana mid ka mid a dhegeystayaasha qofkii ugu dambeeya aan jeclahay inuu noqdo ayaa qadka ku jira rabana inuu su-aal ku weydiiyo asna waana kusoo xiri doonaa barnaamijkeenna fursadda ugu dambaysa dhegeysta ayaan siinayaa magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso iyo wax su-aalaha haddaad u qabto madaxii guddiga dastuurka ee baarlamaanka ku jiro sahro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o edana aad ayaan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa mudane cabdi xasan cawaal qaydiid guddoomiyaha dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya Een, waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo kakooban weydiiyo mudane guddoomiye midda koowaad waxay tahay shirkii jaraa'idaad qabateen adika iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka dabcan waxaad eedeyn u jeediseen shirweynahan qaranee berri muqdisho ka dhacaya oo aad sheegteen inaad qaadacsantihiin eedeynna aada u jeediseen een, wasaaradda dastuurka dabcan wasaaradda waxaa madax u ah een, cabdi xoosh oo ah wasiir xukuumadda ka tirsan idinkana waa xuku- waxaad ka tirsan tihiin dowladdii oo waxaad tihiin golihii sharci dejinta marka intii aada warbaahinta aad iska dhaliili lahaydeen oo idinkoo dowladdii ka wada tirsan sow ma habbooneyn in aad mis isla soo wada fadhiisataan oo aad wixii dhaliilahooda qabtaan haddii cabdi xoosh oo aa idiin suurtageli weysa inaad la fadhiisataan dabcan ra-iisul wasaaraha ayuu hoos tagaa inaad ra-iisul wasaarihii kala hadashaan madaxda qarankana kala hadashaan mid waa taasta kale waxaan weydiinayaa arrintan ta aan isku kaa raaciyo tan kale waxaan ku weydiinayaa een, arrintan berri dabcan shirkii wuu qabsoomayaa marka shirka hadduu berri qabsoomo wixii ka soo baxa een, sidee ayaad ka yeeli doontaan oo go-aanka in kaga degsan idinka muxuu yahay waad waad mahadsantahay horta marka ugu horeysa shirka waxaa tiri eh, wasiirka wara eh, muxuu ahaa dawladda wuxuu ka tirsan yahay golaha wasiirada waa wasiirka tas- waa runta annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay shirkaas berri la qabanayo ma ahan mid waafaqsan dastuurka iyo ne- muxuu ahaa ee ee baarlamaanka ee dawladda federaalka ay ku dhaqmayso ma waafaqsana midda kale oo aada leedahay yacni maxaa go-aanka berri ka soo baxa een, halkaa ka soo baxaya rabbi nirin xalaalihii ah hal boolii nirin xalaala ma dhashaa haddaa marka hore la- sharci aan ahayn oo hay-adihii sharcigu aysan ahayn, waxa ka soo baxa waa annaga nama qusayso cid ninkii dhigtay bay maaragta ayay qusaysaa midda labaad oo aada leedahay maxaa u dacweyn weydeen adeer arrintaas ayada ay eh, runtii markaan runku u sheego madaxda qaranku waa wada ogtahay Eh, muxuu ahaa xoosh annagu waa celin weynay ra-iisul wasaarihii waa u geynay madaxweynihii waa celin waayey labadii guddoon oo baarlamaanku waa celin waayeen ninkani waa xarkagoos weeye annaguna marka inaan isbaryaana rabna waa mahadsanta waata aad baad u mahadsantihin dhammaantiinba aad bay u mahadsan tahay saare waayahay waayahay waad mahadsan tahay mudane qaybdiid kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay qaadacay shirka dib u eegista loogu sameynayo dastuurka soomaaliya ee wax looga bedelaya federaalka ah waxa uu sharci darro ku tilmaamay shirkaasi cabdi qabdiid isaga oo sheegay inaanan laga talagelinin labada guddi ee midka madaxa bannaan iyo kan asaga uu madaxda u yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay dhegeystayaasha su-aalo ku weydiiyeenna intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal waxaa naga xusuusanaya inaan la xiriirnay dhowr jeer wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee isagu hormuudka u ahaa in kulankan uu qabsoomo hase yeeshee wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa markii dambe inoo suuroobi weysay inaan helno inkastoo markii hore uu ila hadlay guud ahaana barnaamijkii waa naga intaay nabadgelyo
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba saare cabdi axmed dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna kismaayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ayaa maanta gaadhay magaalada kismaayo waxaa la filayaa inuu halkaasi ka furmo shir madaxda maamul goboleedyada saacadaha soo socda ama uu uga furmo horey waxaa magaalada kismaayo u sii joogay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed warbixinta waxaa noo soo diray waryahayaga khadar maxamuud xareed mas-uuliyiinta jubbaland oo uu horkacaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo qaar ka mida dadka magaalada kismaayo ayaa si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ugu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf kuwaasoo magaalada kismaayo u yimid ka qaybgalka shirka wadatashiga ee maamul goboleedyada dalka ay ku yeelanayaan magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland oo hadal kooban ka jeediya garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in shirka lagu qabanayo magaalada kismaayo uu yahay shir looga arinsanayo wanaagga dalka islamarkaana lagu xallin doono khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxaan leeyahay labada madaxweyne soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada jamhuuriyad kale maydaan tegin gurigaas halka ka timaadeen ubaad joogtaan waxaana rajaynayaa shirkan la qabanaya hadda oo galabta furmaya haddii ilaahay yidhaahdo oo taariikhdu ay tahay siddeed bisha oktoobar inuu yahay shir lagaga tashanayo dowlad goboleedyadu waddanku meeshuu marayo xaaladaha jira dib u heshiisiin nabadeyn meel kastoo khilaaf ka jirana aan rajaynaya inaan ama dhexdayada wixii istaytada dhexdooda ka jira ha noqoto ama wixii jamhuuriyadda federaalka leebalkeeda iyo istaytada jira ha noqoto ama wixii si kastaba wax kastoo khilaafoo jiri karaya insha allahu inaan ka wada hadalno madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf oo ka hadlay khilaafka hareeye maamulkiisa ayaa shirka magaalada kismaayo ka rajeeya natiijo wanaagsan
ciddii ka naxaysa ama ka baqaysa shirkan in dhib uga timaado waxaan leeyahay shirkan dhib ma keeni doono sharna ma soo wado maxaa la odhan jiray maaragtay khayralliance iyo degaan leeyahay dadka wax fiican baa ka imaan doona shirka kan dowladda federaalka xoogaa iyo anaga waxbaan kala tirsanaynaa ayaan dhaweydun waad maqasheen dhibaatada meesha ka dhacday waxba maka uma jeedo inaan ku colaadinayo ama aan ka caarsanayo ama aan ku samaynayo ayaga un baan hadda ilaa hadda difaac uga jiraayo walaalahay waxaan leeyahay waran wada hadalno oo isku imaano maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabelle oo ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee uu maamulka jubbaland u sameeyey ayaa sheegay in shirka magaalada kismaayo ee madaxda maamul goboleedyada aysan ka soo bixi doonin wax caqabad ku ah horumarka dalka waxaa halkan annagana keenay ka jawaabid baaqa walaaltinimo soomaalinimo dadnimo ku dheehan tahay wadatashi iyo khilaafaadka jira in layska warsado baaqaasaan ku nimid waxaan rabaa war badan ee marti kaloo badanuna waa soo socotaa inaan warka dheereeya ma rabo waxaan rabnaa inaan xaqiijinno oo adkayno sida odayaasha igu horreeyey ay u sheegeen shirkan wax soomaali dhibaato ku ah ama degaanada aan matilno dhibaato ku ah ama midnimada dhib ku ah ama karaamada dhib ku ah ama sharafta dhib ku ah ama sharciga dhib ku ah ama dastuurka dhib ku ah intaas ka soo bixi maayaan shirka hogaamiyeyaasha madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga furmo magaalada kismaayo waxaana magaalada kismaayo hadda ku wada sugan madaxweynayaasha jubbaland galmudug hirshabelle iyo madaxweynaha maamulka puntland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
qadar aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nala socodsiinaya dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga iyo weliba mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a qaar ka mida ganacsada gobolka baay ayaa samaystay shirkad nadaafadeed oo qashinka ka daadbulaysa xaafadaha magaalada baydhabo iyadoo shirkadda nadaafadda maalin walba xaafadaha magaalada baydhabo u soo diraysa gaadiid qashinka ka qaada guryaha iyo goobaha ganacsiga mas-uuliyiinta shirkadda clean nation west management ayaa ii sheegay in ganacsi ahaan ay u hirgeliyeen shirkadda islamarkaana dhaqaalo aan badneen laga qaado guryaha iyo goobaha ganacsiga guddoomiyaha shirkadda maxamed nuur maxamed oo loo yaqaana madmanuur ayaa sharaxaya ujeeddada shirkadda loo aasaasay shirkadda clean nation west management waxaa loo aas-aasay kadib markaan aragnay magaaladan nadaafad darada ku jirta iyo qashankan in ummadan ummad oo meel nadiif ee ku nool si ay u noqoto oo magaalooyinka adduunyada ugu wanaagsan markaan fiirinay meelaha oo maanta ugu liidata magaalada baydhabo oo weliba waxna laga qaban karo markaan fiirinay waxaan aas-aasnay tiam aan aniga ka mid ahay inaan shirkaddan la yidhaahdo magaceeda clean nation west management aan sameyno si magaaladan looga nadiifiyo qashanka iyo wasaqa tan iyo marka aad howlahan aad ka bilowdeen shirkaddan ay bilowda howlaha maxaa isbedel oo aad dareenteen runtii atooshow isbedelka adiga waa ujeedaa magaalada markii aan bilaabeynay siday ahayd laamiyada iyo suuqyada iyo haddana maanta waa kuu muuqataa toddobaadkii waxaan sameynaa hal habeen magaalo laamiga iyo suuqaga ololo nadaafadeed aan ku sameynaa lacag la-aan waaye midda kale xaafadaha diiwaangelinaan ku wadnaa guri kasta waxaa loo geynayaa jawaano looga talagalay qashanka in lagu rido lagu keediyo toddobaadkana laba jeera laga qaadaa haddii oo ka hor ay arkaan qashan badan oo qaado u baahanna taleefon looga talagalaya jir way soo wacayaan macaamiisheena waa laga qaadaa haddana alxamdulilah ee dadka inay aada ugu diirsadeen ayay noo sheegayaan waa gartay isku mid ma aha marka dadka xaafadaha iyo goobaha ganacsiga sidee marka lacagaha oo kale ay kala yihiin
catooshow lacagaha way kala yihiin dadka qofba miisaankiisa goobaha ganacsiga iyo maqaayadaha iyo hoteelada qiimahooda waa qiimo gooni ah laakiinse guryaha caadiga ah oo xaafadaha waa lacag yar ay dadkuna ku ganacsan yihiin oo weliba ay abaal nooga hayaan guryo hata aan gaarin oo magaalada ilaa iyo hadda waa diiwaangelintu way socotaa mar waliba wayna soo wacayaan waxayna leeyihin goormaa soo gaaraysaan xaafadana meelaha fog oo oo hadda aan ku socono oo nambareenta aan ku wadno marka dadkana aaday usoo dhaweynayaan ma qorsheynaysaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed inaad gaartaan qorshahan ugu horeeyo waxaan rabnaa kow markii oo magaalada baydhaba aan ku guuleysano oo isbedelkeedana dadka oo dhan si fiican ay u arkaan inaan magaalooyinka ugu horeeya aan taargetka saaranayn waxay ka mid yihiin baraawe xudur afgooye dhammaan adiga siddeed iyo tobanka degmo oo koonfur galbeed inaan gaarsiinaan rabna haddii alleedmo qashinka ayaa dhibaato ba-an ku hayay xaafadaha magaalada baydhabo waxaana ka hor inta aan shirkaddan la aasaasin lagu arkayay xaafadaha magaalada baydhabo qashin fara badan oo meelo daadsan arrintani waxa ay qayb ka tahay horumarka xilligan ka jira magaalada baydhabo guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid mukhtaar maxamed catoosh ayuu ahaa uu barnaamijkii ganacsiga inala socodsiinayey haatana waqtiga inta nooga hartay cabdixakiin maxamuud shirwac aan ka codsado in qodobadii warkayaga ugu waaweynaa mid iyo laba uu inoo dulmaro mahadsanid jacfar wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ugu yaraana laba qof ay ku dhinteen rasaas ay suyudaarsadeen maleeshiya beeleed iyo uu ka dhexeeya muran dhuleed dadka magaalada ayaa v o a u sheegay in rasaastan ay dhacday maanta dadka deegaanka ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in israsaastayn- israsaastayntani ay ka bilaabantay markii la isku qabsaday dhul ku yaala duleedka waqooyi ee xaafadda farjanno ee dalxiiska amaba aagga dalxiiska mid ka mida dadka dhintay ayaa la sheegay inay goobta ku naf baxay halka mid labaadna uu goor dambe uu u dhintay dhaawicii ka soo gaadhay sida ay v o eda u sheegeen dadka magaaladaasi dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence ayaa sabtidii shalay booqday magaalada las vegas si uu u muujiyo iskaashiga ay la samaynayaan dadka deegaanka ee goobtaas iyada ah maalintii dhoweyd ee rasaasta amaba toogashadu ay ku dhacday iyadoo ay ku dhinteen dad gaadhaya ku dhowaada siddeed iyo konton qof goobtaasi isaga oo ay dhinac socotay haweenaydiisa karen bens ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay goob lagu xusayo dadka waxyeeladu ay soo gaadhay isagoo sheegay madaxweyne ku-xigeenku inuu ka xun yahay waxaanu tilmaamay wa- ama uu sheegay waan idinla jirnaa ayaa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku isagoo dadkii goobtaasi isugu soo baxay la hadlayey waxaa kaloo madaxweyne ku-xigeenka maraykanku u ammaanay saraakiisha booliska iyo kooxaha gurmadka deg dega ah oo ku cararay markii dhibaatadu ay ka dhacday goobtaasi waxaana uu sheegay inay naftooda u hureen iyagoo ka fekeraya amniga iyo weliba badbaadinta dadkaasi mahadsanid shirwaac haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaha cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heestii habboon
cirko gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay u rushay reedaha cirko gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay ku rushay reedaha aweli rogale celin kolbaas uruqansiga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada aweli rogal celin kolbaas uruqansiga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsa aduun habboon ma raabo ruux kale ficedka runay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyaale intaan dul joogo rasaadun habboon ma raabo ruux kale ficedka runay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyaale
codkaasi macaan ee cabduqaadir jubba iyo heestii habboon ayaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa waxaanay gebagebo u ahayd idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuuka iyo cabdixakiim maxamuud shirwac dhinaca soo saaristana waxaa gacan naga siiyey bashiir abiikar intaynu dib u kulmayno waxaannu dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo
koresqaboogiyo reexaan udgoollo dhultu recib magooliyo ramaska iyo doogi rasmi uu u soo baxay laysqaboobiyo reexaan udgoonlo dhurtu mucub magooli ramaska iyo googi rasmigu u soo baxay awramka geliyo riilo loo dhalay rugtii wadiga juwar idaa ay daaqaa awramka geliyo riilo loo dhalay rugtii wadiga juwar idaa ay daaqaa